this Saturday and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha koob iyo soddonka bisha may sannadka labakuniyoabayoabaatanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo kanyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggaannu ku leenahay internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari haatan waa lixda iyo barhkeroonimo washington oo koob iyo tobankiyo barhka habeennimo idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo sheegay in ku dhowaad kalabar dadka soomaaliyeed ay saamaysay abaarta daran ee dalka ka jirta waxaa aad iyo aad xaaladdooda u daran tahay kun oo dadkaas ka mid ah oo la dhihi karo xaaladdooda aad iyo aad ayay u daran tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan meydka allaha u naxariistee sheekh cali warsame xasan oo lagu wado in gowr dhow magaalada hargeysa laga dejiyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad sidoo kale maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa iyo dhiggiisa ruushka ayaa ka wada hadlay qorshaha dalkiisa ee howlgal la sameeyo lagana sameeyo waqooyiga suuriya iyo dagaalka ka socda dalka ukrain sida isniintii shalay laga soo xigtay xafiiska madaxweyne erdogan maalmihii lasoo dhaafay ayaa erdogan sheegay in turkigu uu xadka suuriya ka gudbi doono si uga hortago mintidiinta kurdiga ee suuriya isagoo doonaya inuu abuuro soddon kilomitir oo aag bannaan ah telefoon ay ku wada hadleen putin ayuu ugu sheegay in aagga lagu heshiiyey sannadkii laba kun iyo sagaaliyo tobankii hase yeeshee aan la hirgelinin ankara ayaa howlgal ka dhana ururka y b j ee kurdiga suuriya qaaday bishii oktoobar sanadkii kii ruushka maraykanka iyo dowladda suuriya ayaa iyaguna ciidamo ka joogaan deegaanka xadka turkiga ayaa ururka y b j u arka mid argagixiso ku xidhan ururka kurdida turkiga ee la mamnuucay ee p k k kaas oo dagaalo dhuumalaysiya turkiga ka waday ilaa iyo sanadkii dagaaladaasi oo sababay dhimashada tobannaan kun oo qof wararka ka imanaya dalka jaad ayaa sheegaya in dad ka badan boqol qof ay ku dhinteen iskudhacyo dhex maray kooxaha dahabka ka qota waqooyiga dalkaasi sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalka jaad sidoo kalena waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay dad ka badan afartan qof isku horimaadyada ayaa badankoodu waxay dhaceen saddexiyo labaatankii iyo afar labaatankii bishan mey waxayna ka dhaceen deegaanka waa degmada kori bugudi oo u dhow xadka dalka jaad ula wadaaga dalka liibiya goobta weerarku ka dhacay ayaa lasoo sheegayaa inay ka mid tahay meelaha sida sharci darrada ah ay dadweynuhu dahabka ugu qotaan wasiirka gaashaandhigga ee dalka jaal ayaa isniintii shalay sheegay in dagaalka uu goobaha dahabka laga qoto ka bilowday xilli habeennimo ah hase yeeshee wax faahfaahin oo badan arrintaasi kama bixinin hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka jaal ayaa sheegay in weeraradu ay dhex mareen kooxo carab ah oo ka soo gudbay xuduudda dhinaca libiya iyo waqoomiyadda tama ee degan dhinaca bari ee dalka jaad warkii caalamkuna waa nageyntaa subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington ergeyga arkee madaxweynaha soomaaliya u u magacaabay arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmudka abaaraha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in ka badan lix milyan oo ruux oo soomaaliya ay abaarta ka jirta dalku saamaysay ergeyga ayaa isniintii shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in ku dhowaad saddex boqoloo kun oo qof oo soomaaliya ay xaaladoodu hadda ay aad u daran tahay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow
shirkan jaraa'idda uu qabtay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ku faahfaahiyey xaaladda bini'aadinimo ee ka taagan dalka gaar ahaan arrimaha abaaraha waxa uu tilmaamay in dad gaaraya lix milyan iyo boqol kun oo ruux ay u baahan yihiin gurmad deg dega iyadoo tiro ka badan toddoba boqol oo kun ay ka barakaceen guryahooda sababo la xidhiira nolosha oo aada ugu adkaatay xaddiga dhaqaalaha ilaa iyo hadda loo hayo kaalmaynta dadkaasina ay aada u kooban tahay
isbuucii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku jiray inaan ogaado xogta dhabta ee la xiriirta abaaraha iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaalkeeda sida uu yahay waxaan kulamo kala duwan la yeeshay hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo wasaaradaha arrintan ku howlan gurmadka guddiga loo saaray gurmadka abaaraha iyo qaramada midoobay iyo safiirada beesha caalam kuwooda deeqahana siiya intaba kulamo goonigooni ayaan la yeeshay aan u ogaado xogta dhabta ee ku aadan dhibaatada inta ay la eg tahay xajmigeeda iyo sidoo kale deeqaha la haya inta ay la eg yihiin iyo heerka uu maraya gurmudka intaba inaan wax ka ogaado waxaan rabaa shirkan jira inaan uga hadlo warbixinadaas inaan uga hadlo si kooban kow marka ugu horraysa waxaan xogta aan hayna ay tahay lix milyan iyo boqol kun oo qof oo soomaali ah inay halis ama saameeyeen abaaraha ay saameeyeen lix milyan iyo boqol kun oo qof oo soomaali ah oo ku dhow kalabar dadka soomaaliyeed in abaaraha ay saameeyeen inta gargaarka la gaarsiiyey oo gacan gargaar ay gaartana waa laba milyan iyo siddeed boqol oo ka mid ah dadkaas lixda milyan iyo boqolka ah waaye waxaa aad iyo aad xaaladdooda u daran tahay laba boqol iyo siddeetan kun oo dadkaas ka mid ah oo la dhihi karo xaaladdooda aad iyo aad ayay u daran tahay labada milyan iyo siddeedda boqol ee la gaarsiiyey gargaarka waa dadkii ugu darnaa ee lixda milyan iyo boqolka ka mid ahaa lix boqol iyo siddeetan iyo afar kun ku dhowaad todoba boqoloo kun oo qofaa guryahooda ka qaxay oo u qaxay magaalooyinka waaweyn iyadoo intaasoo dhan ay jirto oo toddobaatan iyo laba degmo oo ka mid a afar iyo siddeetanka degmo ee soomaaliya ay ka kooban tahay abaartu ay saamaysay ka jirtaa intaasoo dhan iyadoo la ogyahay oo lix degmo oo ka mid a haddeertaan ay buuxiyeen shuruudihii ama wixii loogu aqoonsan lahaa inay tahay macluul ay buuxiyeen ayaa ayadana arrintaas ayadaa jirto gargaarka la helay waa boqolkiiba siddeed ayuu gaarsiisan yahay haddeertaan sida ay noo sheegeen qaramada midoobey hay-adaha howlahan ku howlan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu tilmaamay in dhowr arrin oo isbiirsatay ay sababeen inaan lagu baraarugin xaaladan adag oo ay dadku ku mashquuleen doorashooyinkii wakhtiga dheer qaatay ee dhowaan lasoo gebagabeeyey in caalamku uu la kulmay dhowr mushkiladood oo indhahooda ka duway soomaaliya oo ay ka mid yihiin colaadaha ka taagan dalka yukrain ee uu ruushku weeraray iyo abaaro kale oo ka jiray dalal ay ka mid tahay yemen waxa uu soomaalida u soo jeediyey in loo istaago u gurmashada dadka u baahan in la garab istaago dalka sanad iyo bar uu ku jiray doorasho oo dadku ay ku mashquulsanaayeen arrimaha doorashooyinka oo aan laga mashquulay in laga jawaabo gurmadkii abaaraha in laga jawaabo taas waxay keentay marka in dadkii tabaaleysnaa abaaraha wax yeelaayeen ay waxyeeleeyeen in cid u gurmata ama cid gacan siisaa oo aad u weyn aysan jirinin waxaa kaloo ayadana jirta adduunka oo naga mashquulay runtii oo nooga mashquulay ama dhibaatada ka jirta yukrain ama dhibaatadii hore uu keenay covid nka ama meelo kale oo abaaro sidan oo kalea annaga naga horreeyey ay ka jireen oo yeman iyo afghanistan iyo ay ka mid yihiin iyo syriya iyo wixii lamida iyo sicir bararka ay keenay waa la socotaanoo adduunka qamadihii ugu weyn meelaha laga keena wuxuu ahaa ruushka yukrain in ayaga dagaal ka socdo oo dowlad kasta ee go'aan ku gaartay inay waxay raashin haysta ay keedsato aysan iska bixinin soomaaliya abaarta ayaa meelo ka mida dalka isku beddeshay macluul iyadoo gobollada qaarna laga soo wariyey kiisas dhimasho ah ergeyga arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu gabagabadii shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hay-adaha dowladda iyo shirkadaha bixiya adeegga dadweynaha ay fududeeyaan sidii gargaarka dhaqsan loogu gaarsiin lahaa dadka nolosha adag ku jira waxaan halkaan uga baaqayaa hay-adaha dowladda oo kala duwan iyo shirkadaha seerfiska qabta braifatka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawanada konton beri ka badan yaa macaawano ay dowladda qadar keentay ee laboorka waxayiran tahay oo aynan meel sabab ay waxayiran tahayna la aqoonin sababta ay tahay ama shirkadda eeraboorka maamusha dhibaatadaa ka timaado ama hay-adaha kala duwan ee dowladda ha ka yimaadaan waha in la sii daayo waaye mucaawinada dadka loo keeno waxay ii sheegeen qaramada midoob inay raashinka ay keenaan ay ku qaadato wakhtiyo badan in dekedda laga dejiyo in kiro laga qaado aad qaali u ah meesha ay ku xareeyaan bilihii lasoo dhaafay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa waday qayladhaan xooggan oo la xidhiiray abaaraha adag ee ka jira soomaaliya kuwaas oo hadda meelaha qaar isku beddelay macluul hase ahaatee weli gurmadka uu muuqanaya mid aad u hooseeya cabdicasiis barrow v o w muqdisho
subax wanaagsan markii la dhegeysta lamaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington waxaa goordhow lagu wadaa in magaalada hargeysa laga dejiyo meydka allah u naxariistee sheekh cali warsame xasan oo ka mid ahaa culammada soomaaliyeed ee caanka ku ah fidinta diinta islaamka sheekha oo dhowaan ku geeriyooday dalka urdun ayaa waxaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada burco warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle allah u naxariistee meydka marxuum sheekh cali warsame xasan ayaa la filayaa in magaalada hargeysa laga soo dejiyo saacadaha soo socda diyaaradda halkan keenaysa meydka kasakow waxaa halkan lagu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee cigaale magaalada hargeysa diyaarad kale oo meydka marxuumka ka qaadi doonta islamarkaana geyn doonta magaalada burco sida idaacadda v o eda uu xaqiijiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran ee marxuum sheekh cali warsame xasan sheekh faysal maxamed cali oo isagoo jooga magaalada burco v o eda u sheegay qaabka loo diyaariyey in aaska marxuumka uu u dhaco laga bilaabo garoonka diyaaradaha ee hargeysa marka meydka marxuumka la keeno walaalow khadarow hawsha qabanqaabada aaska shiikhu waa sidaa soo socotaa insha allahu tacaala shiikha meydkiisa waxaa la keeni doonaa magaalada hargeysa caasimada somalilan taqriiban toddobada subaxnimo ilaa toddobada iyo labaatan ama toddobada waxla meelaha diyaarad kalea ku diyaarsan oo soo qaadi doonta meydka shiikha oo keeni doonta magaalada burco insha allah waxaa lagaga tukan doonaa garoonka weyn ee kubadda cagta ee alamsay stadium biidn illahi tacaala abaaro tobanka subaxnimo kadibna waxaa lagu aasi doonaa shiikha haddii la yidhaahdo xabaalaha guud ee dhaca koonfurta magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee aaska qaran ee marxuum sheekh cali warsame xasan sheekh faysal maxamed cali ayaa geesta kale tilmaamay dadka ka qaybgelaya iyo sida ay u diyaariyeen iyo dhulka laga imanayo ee dadka ka qaybgelaya aasku ay ka imanayaan shiikha aaskiisa waxaa kasoo qaybgeli doona xukuumadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka iyo kabinetka iyo aqalka baarlamaanka sbiikarkiisa iyo ragga kale ee weheliya xildhibaanada culimo fara badan oo ka kala iman ka kala timid degaanada ama waxa weeye soomaalida puntland dowla degaanka soomaalida waxa weeye muqdisho iyo meelo kaleba waxa weeye marka sidaas ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala qaabka loo aasi doono sheekh cali warsame xasan ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waad mahadsanta allaha u naxariistee marxuum sheekh cali warsame xasan ayaa ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaalida kuwaasi oo dad fara badan ay ka faa'iidaysteen cilmiga diinta waxaana marxuumku u deganaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington gobolka ontario ee dalka kanada waxaa laga soo gebagabeeyey doorashadii hordhaca ahayd ee socotay toban maalmood taasoo dad badan ay codkooda ka dhiibteen ontario waxaa degan soomaalida ugu badan dalka kanada waxayna ka mid ahaayeen dadkii codkooda dhiibtay siduu warbixintan ku eegayay wariyaha v o eda ee dalkaasi xuseen nuur xaaji in ka badan hal milyan oo qof oo degan gobolkan ontario ayaa codkooda dhiibtay tobanka maalin ee hordhaca ah ee doorashada gobolka waa tiro ka badan intii codaysay doorashadii hordhac ahayd ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii hal milyan lixdan iyo lix kun shan boqol afartan iyo shan qof oo codkooda dhiibtay ayaa ka dhigan sagaal dhibic labo boqolkiiba dadka degan ontario ilaa iyo hadda codeeyey taasoo ka badan marka loo eego doorashooyinkii hordhaca ahaa afar sano ka hor taasoo ay codeeyeen lix boqol sagaal iyo siddeetan kun lix boqol iyo sagaal qof oo u dhigantay lix dhibic siddeed boqolkiiba dadka ka faallooda doorashooyinka ayaa tilmaamaya in tan ay saadaal u tahay in doorashadan ay codkooda dhiiban doonaan in ka badan tii dhacday sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii doorashadan ayaa ah tii saddex iyo afartanaad oo baarlamaani ah taasoo micnaheedu ah in hogaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamanka uu noqon doono madaxa gobolka ontario afarta sano ee soo socota soomaalida ayaa ka mid a dadka codkooda dhiibtay tobanka maalin ee loogu yeero codaynta hordhaca ah oo ku ekayd sabtida yaasiin abikar ayaa ka mid a dadkaasi xuseen haa dabcan waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ka faa'iideystay doorashooyinkan xilliga doorashooyinka hor la sameeyo kaasoo mataqaanaa inta badan dadka shaqeeya ama dadka seniorka ah ama dadka waktigooda waxoogaa u ciriiriyahay inta badan ay ka faa'iideystaan in ay ka qayb galaan doorashooyinka hordhaca ah inta aan la gaarin doorashadan mataqaanaa guud oo dhici doonta labada bisha juun marka faa'iidooyinka ay leeyihiin doorashooyinka hordhaca waxay tahay in meelo oo mataqaanaa cayiman loo sameeyo oo codadka lagu qaado dadkana aysan sidaa u badnayn oo qofkii markaasi waqti haya uu si tartiiba u tago maalinta doorashada marka la gaaro waxaa adkaanaysa in qofka naftarkiisa uu helo waqti sababtoo leenkii wuxuu noqonaya leen aada u dheer dadkii naftarkooda waxay noqonayaan meelo iska ciriiri ah waxaa lasoo yaraynayaa meelahan votinka lagu sameeyo waa lasoo yaraynaya oo codadka lagu bixiyo taas ayaa marka waxay keenaysaa in dadkii naftarkooda ay ka wahsadaan inay ka qayb qaataan doorashooyinka dhinac kale markaa fiiriso soomaali badan ayaa sanadkan ka qayb qaadatay doorashooyinka ee hordhaca ah taasina waxay ay tusaysaa in soomaalida sanadkan ay heegan u yihiin inay ka qayb qaataan doorashooyinka ee gobolka xildheerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in marka loo eego tirada durbo codaysay ay muujinayso in doorashadan ay noqonayso mid ka adag kuwii hore labada bisha fooda ee nagu soo haysa ee juun ayaa lagu wadaa in dhammaan dadka reer ontario ee codkooda dhiiban kara ay u dareeraan sanaadiiqda codbixinta waa maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada yaasiin abikar ayaa soomaalida u jeediyey kuwooda aanan horay u codayn inay hubiyaan inay codkooda dhiibtaan maalintaasi soomaalida aan weli aan ka qayb qaadan doorashooyinka hordhaca waxaan ku boorinayaa in ay maalinta bisha ay tahay juun labadeeda ay ka qayb qaataan sidii ay codkooda u bixin lahaayeen musharaxa ayaga markaas danahooda ama xaafadda ayaga ay ku nool yihiin howlaha ka qabanayeen ay ku dooran lahaayeen sidaan la soconno hadda magaaladan toronto kale waxaa ka sharaxan xildhibaan soomaaliyeed oo faysal xasan la yirahda ayaa ka sharaxan afartii sane ee uu nala joogana kolley wax fiican uu soo qabtay haddii uu soo noqdona inay ka sugayno inuu xaafadahan ay soomaalida ku badan yihiin uu wax fiican ka qabto kursiga xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee york south weston ee magaaladan toronto waxaa ku tartamaya ilaa iyo toddoba murashax oo ay ugu cadcad yihiin faysal xasan oo ah soomaali kanadian raadinaya dib u doorasho isagoo afartii sane lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda faysal ayaa ka tirsan xisbiga n d p michael ford oo ka tirsan xisbiga progressive conservative oo kasoo jeeda qoys siyaasadda caan ku ah sida madaxa gobolka ontario dag ford iyo duqii hore ee toronto rob ford oo ah adeeradiis iyo nadia guerera oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa ka mid a kuwa la saadaalinayo inay galaan doorasho adag habeennimada khamiista ee labada bisha juun ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo natiijada cidda kusoo baxda doorashooyinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dalka jarmalka sicir bararka ayaa mar kale halkii ugu sarreysay gaadhay daraasad isniintii shalay ka soo baxday waa daraasad isniintii shalay soo baxday ayaa muujinaysa in sicir bararku uu noqday kii ugu xumaa ee jarmalka ka dhaca muddo konton sano ah warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawal ismaaciil
wadamada yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid a ayaa sixir bararku ka jira dalalka yurub britain ayaa ugu daran jarmalka oo ka mid a wadamada ugu dhaqaalaha badan yurub qiimaha tamarta iyo maceeshada ayaa heerkii ugu sarreeyey gaadhay tan oo keentay in sixir bararkani yimaado daraasad la soo saaray isniintii ayaa muujinaysa qiimaha maceeshadu inay kor u kacday boqolkiiba siddeed dhibici toddoba xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaana ifafaaleeyey inay gaadhi doonto ilaa boqolkiiba siddeed dhibic hal daraasadan ayaa soo baxday toban caamaal ka hor kulan muhiima oo ay leeyihiin bangiga dhexe ee yurub oo la filayo in saraakiisha bangigu ay ku dhawaaqaan muddo toban sannadood ah kadib gunaanadka iibsashada hantida iyo qorshayaasha lagu jaangoynayo heerka dulsaarka ilaa bisha julaay ee soo socota waa maxay saameynta dhaqaalaha yurub ee isku xidhan uu ku leeyahay sixir bararka dalalka midooda yurub su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaaladan london guud ahaan wadamada yurub ayaa aada ula daaladhacaya sicir barar aada u sareeya halka sicir bararkaasi wadamada qaar uu marayo ilaa sagaalka boqolkiiba amba sideed boqolkiiba sida wadanka spain iyo jarmalka oo kale heerkaas oo ah heerkii ugu sareeyey ee sicir barar ah ee wadamada yurub gaadhan afartankii sane lasoo dhaafay guud ahaan waxyaabaha sababaya ugu badan waxa weeyaan dagaaladan ka socda ruushka iyo ukraine iyagoo guud ahaanba dhaqaala dhaqaalaha wadamadan yurub ay la daaladhacayeen caqabadihii kasoo gaadhay xanibaadihii ka dhashay cudurkii koronaha ee labadii sane lasoo dhaafay sidoo kale dhaqaalaha wadamada yurub oo ah dhaqaalo isku xidhan dhinaca siyaasadda maaliyadda oo hal bangi u ka dhexeeyo ayaa ilaa sideedii sane lasoo dhaafay faa-iidada laga qaato bangiyadu ay hoos aada u hooseysay iyadoo ahayd minus zero point five boqolkiiba taas oo la rajeynayo ilaa bisha sagaalada soo socota in laga dhigo boqolkiiba eber faa-iidooyinka bangiyadu bixiyaan si looga hortago sicir bararka iyo kabac dhaqaale inuu ku yimaado wadamada yurub dhinaca kale cabdirashiid caynti oo ah wariye soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa faahfaahin iga siiyey saameynta uu sixir bararku ku yeeshay dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi oo badankoodu dakhliga soo galaa uu kooban yahay cabdixafiid ali ismaaciil haddaan kaaga waramo micishada korkacday wadankan jarmalka ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxaa cirkas ku shareeray cuntooyinka cuntodaruudiga ah sida bariiska baasada saliidda iyo weli hilbka ay aada u isticmaalaan dadka muslimka ee ku nool wadankan jarmalka oo ay kamid yihiin dadka soomaalida ee usoo qaxay wadankan jarmalka waxaa xusid mudan cabdixaafidow in ay aada u taabatay dadka danyarta ama dadka cay dhaqaata ee ku nool wadankan jarmalka taasoo ay noqotay in cuntadii ay goyn kari waayaan maalmo maalinta ka dambayso cuntada cunto daruuriga sida saliidda iyo baasada iyo bariiska iyo weliba hilibku ay aada usii kacayso wadankan jarmalka in xukuumadda wadanka jarmalka oo iyadu dhowaan hadasho waxay sheegtay inay sababtay korkacani ay tahay dagaalka ka socda ruushka iyo ukraine u dhexeeya ee muddooyinka ugu dambeeyey ka dhacaya wadamadaasi waxaa kaloo iyaduna kor u kacday shidaalka ay isticmaalaan baabuurtu oo dadka gaadiidayaasha ee wadankan jarmalka ka dhex shaqeeya ay cabasho xooganka muujiyeen inuu shidaalka malba maalin maalinta ka dambaysa uu korusii kacayo markaa aad bay u saameysay dadka danyarta ama dadkan haynta badan haysan ee wadankan jarmalka taasina noqotay in ay kor kacdo miciishadu wasiirka maaliyadda dalka jarmalka christian linder ayaa sheegay inay habboon tahay in ahmiyadda koowaad la siiyo la dagaalanka qiimaha maciishada ee kor u kacaya dadaalna la geliyay in lasoo afjaro siyaasadda maaliyadda ee qaaliga ah dalalka britain iyo spain ayaa ka mid ah wadamada iminka sixir bararku meesha sare marayo dowladda britain ayaa toddobaadkan sheegtay in ay qoysaska danyarta ah ee gunada qaata iyo qoysaska mushaharkoodu hooseeya lagu kabi doono afar boqol oo geni qoyskiiba dhaqaale badan maaha laakiin uga dari mayso dad badan oo la daaladhacaya qiimaha gaasta iyo tamarta guryaha lagu diiriyo cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal wararkii caalamka haddaan kuwooda ugu door karoon mid iyo laba idinku celiyey madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo dhigiisa ruushka ayaa ka wada hadlay qorshaha dalka turkiga ee howlgal laga sameeyo waqooyiga suuriya iyo dagaalka ka socda dalka ukraine sida isniintii shalay laga soo xigtay xafiiska madaxweyne erdogan maalmihii lasoo dhaafay ayaa erdogan sheegay in turkigu uu xadka suuriya ka gudbi doono si uga hortago mintidiinta kurdiga ee suuriya isaga oo doonaya inuu abuuro soddon kilomitir oo aag bannaan ah telefoonu kula hadlay putin ayuu u sheegay in aagga lagu heshiiyey sannadkii kii hase yeeshee aan la hirgelin ankara ayaa howlgal ka dhan ah ururka y b j by g ee kurdiga suuriya qaaday bishii oktoobar ee sannadkii ruushka maraykanka iyo dowladda suuriya ayaa iyaguna ciidamo ay ka joogaan deegaanka xadka turkiga ayaa ururka y b g u arka mid argagixiso ku xidhan kurdiga turkiga ee la mamnuucay ee p k k kaasoo dagaalo dhumaalaysiya turkiga ka waday ilaa iyo sannadkii kii dagaaladaasi oo sababay dhimashada tobannaan kun oo qof dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada heestaasi dhegiina ku soo dhacaysa waayahay dhegeystayaal heestaasi waxaa u dambeysay idaacaddayadii saakiya caalamka inta haddii laidhahda maanta kowda iyo barhkaynu mar kale dib u kulmi doonno oo anigu ah maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan aaday